إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعلها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون عشرك منك بالله آية تضبات إيو اللبات أو من سورة البقرة إنك مدأ آية عشرك منك بالله ويبا لهذه casharkii hore aydooga indambuyan oo ka saabsanaayeen gooragii saadi aayadda ninku damboyti casharka horya way bahaytay nimankii may warsadeena saada nocga yeeata ama sifidii yeelata iniilaka shaqeeya iyo maarta iniya idirog nawmusanu sunu meerahin ilaahay way basiinliya saadiyadahayti waa baqaratun laa daluulun wa sa-o lu dulaayay siilanka shaqeeya yeedhow ma maruugti inhayn ere oo tutiiru larda arlada arag gediyaaso arada gediyaaso beerlaka falaaw walaa tasgal xarfa haddana abuurku too waraabiyaaso beerlaka waraabiyawn anhaayna ersan nadiif ila lafadeen musallamatu min alcuyuub wal eeble erawd on saliimka ah iyo wa aathaari alcamali shaqadii raadi mamaruub iyo walaagasiid un maaragtay saliimka ah laashiyata fiiha laa lawna fiiha midib kale an lahayna gayra lawniha midibkiije maahane midibjay walhanin sheegahin safraa'uwa sawaroose-wa barkale lanka aragaana maana laashiyata fiiha barkale an lahayn markaasa meren al'aana ji'ta bilxaqi wa hadilayba xaqla koyte oo walaagii horey naba ilaahay han sheegay kullijo baadil ahaayana hadilay xaqla sheenay markii weliba arantiya dheera tiyaade oo meerjaf-aya galiya mayliyiin al'aana ji'ta bilxaqi wa sidamayka wilaana bilxaqi albayini aw ilwaadixi wa wadana goradaan hadda sheenti oo kale kuweda may haani hor xaq mahayne haanlay xaq emme ew maanaha xaq oo lakasu koro waanu taabadu korniya hadda sheenti wa markaasa maylare saadiyeedaha ayti banu israa'iilka dhatiya walka weydi oo saanti tilmaan ilaha sheegay la waada wal waay mayla ka helay unago baarahay aadis baara inhay yaa maaragtay oroodas laka heli unugaasay saadamayl sadigoor oo kale suubgee oo maaragtay walbahan gooye wayte kabacdi maylare saadun idikin roogday tartiibta an gadada doontay malagoosaas eri unugii saaday siusan malasaay maaragtay banu israa'iilkii has haysidaan iyo saadi in kooya mar namuunkii lifadaay unugaas oroodaysa laka heli markaasa maylare hobakin kooyangna mayka gadaasi leere magaarshe muje oo deheb ee fadedheh meel kale laka wareegdaw male lama qabayl alla wunta in iska jir nugi marka saaday walku gorgori meera inu saadon sinka gade laakiin magaarja markii sinka biidan magaarka li inteege deheba li imbuye were wala ka nagde wala ka nagde adaqda sama nagte meel la maro la waay saadisiya laka gade reed ilaahay meeray fadabaxuu haawa saadisiya ku gooriyen lankunu sunu baarinimada waalidka eedan faylataad lankunu sunu taajiri waaku fadabaxuuha saadi gooriyen wamaa kaaduu yafcaluun iniyo falan yo ko nsigna may weelin likalaa'i tamaniyawa baasiriya zaa'idka nagative ale magaarko loo obuuhi dehebeenta la kasheene iidanka rafaade maanay nabaga ilaahay low dabaxuu aya baqaratin kaanat la ajza'ahum eri nabida ingudub fadi markii leeraay saado gooriya leeraay haddii saado laylutahab omnayo goorin walban warsana in anfaa lahay telilii walaakin shadaduu calaa anfusihim doogay iska adkaaya ma aha fashadad allaahu calayhim ilaahayna horaanka adkaayon arkaase waida qataltum wadkuru xusawalile banu israa'iilka id waqtigay qataltum nafsan naf dileen oo fadaara'tum isin doodeen way takhaasamtum ku murunteenoo watadaafactum haskadadan riidenoo fiihaa naftiyeeda ayti dilsheewa isinoo dilen iyo mudinla isin ku murunteen wallaahu ilaahay mukhrijuun allihii hadaahiryaayoo ha muujiyaawo maa kuntum tagtumuuna wala isin qaryaasen oo min amrihaa naftiyeeda hayti arantiye eh ilaahay ha muujiyaawo saadiya la goori marka fiiri faqulnaa way beernay idribuuhu ayalgatii lanka lidili ka dhowa bibacdiha saada maarata dheebiya kamida bacdiya kamida maydilya faduriba bilisaaniha an rabje lahgoy lankiya laka dhoway ama u cajbidanabe ama dubdiya lahgoy lankiya laka dhoway ada sii haatoba faxayiya lanki ha noolade lankiyo dhiijay taslee ha noolade ayka diliyal ere waqaala ma erey qatalanii fulaanu wa fulaanu hebel i hebela i dileen ere libne ammihi lama qof smaarta ilma adeertiisa haayeen oo dhaxlijay la haayeen wamaata lanki haddan hore ka dhameed fa xurima lamadii qof mayba laka qadiya almiiraasa dhaxalkii wa qutilaa waana dhisaase lan dili iyo may lahayn lankun maarta hoorajayna dhahala diidisna heer buuloodun ka qaada saase lahayna ogdaa dhaxal helan isku dhaaf yoogiba li dili sidiiba mayba leeray man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihiya leere dhirin karna lanka kashiba soora helay sofyaadi hadilay dabkala shaari hobada budowdi ad kashibta hungurum helaas adin nimankan dhirin karna kashiban ziyona soorti ma'aan sicdi meerahi mucaajilu lmaxduuri qabla aanihi gadbaa bilkhusraani maca hirmaanihi wa mucaajil almaxduur shay oo la xarimi lankiha degdegsado qabla aanihi waqtijii ka hor ha degdegsada gadbaa weyba la godoomay bilkhusraani khasaara iyo ma ahirmaani usoo la qadyawla laqaba nimankan dhaxalkeena mahelna waabayoogiba la dilay qisaas la dilay marka lamaada qofku isdhaxalaayaan shuruudada may kamid haytay lanka oo waaridkee dad dhaxalaw kan usa hal dhaha loo leeyay inaysu indilne qaatil inaysu hayn hoob ada dili maaha lan ada dili aa ka bahaado ma dhaxlaaso la keleey hog malan qaba wadkuru xusuusa id waqtigii qataltum isin dileeno nafsan naf dileen fadaara'tum fiihaa naftii ku doodeen wallaahu ilaahaya mukhrijun aliha daahir yawaade hamuujiyaayo maa kuntum taktumuuna way isin qaryaaseen oo naftaas arantiya eh faqulnaa way beernay idribuuhu lankun lidili dhowa bibacdihaa saabun baclija ku dhow an rabyahay dubye wahay allahu aclam bacliya kamid ad marka bacligiyaa lahagooyi walka dhowi faxayiya lankii waa hafadheeday nabadiis buu waako ayka dilya waay hebelowsee idileen waana hadan hore ka dhamaday qaala tacaala ilaahay meeray kadalika alixyaa si lankaas la hangnoolay si lamid ee yaa yuxyi allaahu ilaahay hangnoolaye almowtaa dadka dhadhamadeen waay wayuriikum ilaahay siin tusiya markastana aayaatihi dalaa'ila u diratiye ilaahay aayadooje banu israa'iil hoobisan ateen markasta ilaahay maysan tusay aayadooje dadoonfar hanagdee lahasan tusi fircoon hasan bursada badda lahasin dhanbalay hafokateen saxaaba korkin laaka maaratay waqtigii tiihii kulaalka saysan ka badbaadaan maaratay hilib basil iyo maylahasin hoobiyay malab iyo wayuriikum aayaatihi way dalaa'ila u diratiye lacallakum may xaqiiga kaateena tacqiluuna ini isin kastaan way tatadabbaruuna oo fataclamuuna ogaatanoo ana alqaadira ilaahaga awooday calaa ixyaa'i haadihi nafsa naftun tan ee hanoolayowshee qaadirun ini awoodo calaa ixyaa'i nufuusin katiira fatu'minuuna kadaalika silankaas la hangnoolaysa lamada yuxyi illaahu ilaahay ha noolayo doono qiyaamahoo bilidiira almowta dadka dhimadeen ilaahay ha noolayaa ama silankaas dhimidi ilaahay ha noolay yuxyi illaahu almowta may nagdaase quluubta dhimati ilaahay ha noolaya biliimaani ha ka noolaya wayuriikum aayaati ilaahay aayadoojiya markasta siin tusiya way lacalakum ay xaqiiga kaateen dadow tacqiluuna aayaadka ilaahay in aysan kastaan way dareentaan way uma qasad quluubukum alari banu israa'iilow untun aayad ayado ilaahay siin tusi kabacda ya qasad may injegday quluubukum laabyaalkin ayuha alyahuud minkiina reer yahuudow balba injegasiin ka dhig salubat quluubukum quluubtinga adkaatay can qabuuli lxaqi xaqi oo golaadowshaya quluubtinka adkaatay min bacdi daalika armo waslaha sheegi ka bacd min bacdi daalika almadkuur min ixyaai alqatiil wamaa qablahu min alaayaati meega aayadood laha sheegi oo banu israa'iil kale ka saabsan ka bacdiya quluubtin injegdiya lere xaqi hijeyka injeg fahiya quluubtinga kalhijaarati yaa lamid ete sida shiid oo kale dhagaxaanga lamid nagata filqaswa injegnaanta iyo qaleelka hijewa si shiid oo kale iyo quluubtin nagatiyo si shiidagan ka kanya oo kale quluubtin adkaatiyo ama owhiya quluubtinga ashadu darnaan badanba qaswatan injegnaanta minha min alxijaara shiid baa roongalile shiidba ku doranta quluubtin ما ويلي فيري وإن من الحجارة شيدو وين بك منها هذا لما شيدو يتفجر الأنهار وبيالك برق ضاينو منه سجيك برق ضاينو ما إلا شيء بيب الغلاء أو إلا أما وباء أما جران إلا ما إلا برق ضاينا شيد لك برق ضاين دوري ميلو لك برق ضاين مركي شيد بس ينكرون بيبك برق ضاين وإن منها حج... آه، حجارتي ويبك مذاه لما dhagax ama xajara ka mid ah yashaqaqu qadhambalamaayo fayakhruju minhu lmaa biyaha ka bahayaan biyo oo jiljil ah biyo war lama dheebado haanu han genti maayno sida webiga oo kale e genti maayo alanhaar wa buurleha ka bahayan haanon haano jiljil e laasase arday jiljil e yoona shiidoleha ka boohayan maana fayakhruju minhu lmaa waina minha dhagaxaantii may ka mid eh lama dhagax ama xajara ka mid eewa yahbidu ha degaayo ha hoobadaayo min culuwin meel kor ilaa suflin hoosan dhiyaayo min khashyat illaah ilaahay obsadiisi daraadee may ka mid ee buuro maaragtay lakin oo lakin ka mid ee ilayinjari ilaahay obsadiisle ha la fogaaya dhulka hadhiyaw mayna han la fogay ilaahay obsadiisle wa quluubukum dadow isin laabtiin laa tata'athar wa maba saama waasoo ولا تلين من نقل سو ولا تخشى إلهي مقوف صلاة سو شيد بسين كرون معنا وما الله إبوين مهانا بغافل أليه موق أما تعملون ولا إسن سو بيو هايتان إلهي من موقوا خذ وإنما يؤخركم إلهي ميلسين دب دبو هاي لوقتكم وقتين ليو وقت لسين لقيدو هاي مهانا والبئسن سو بيو هايتان إلهي سين كورد ولي uma qasad wayba injegtay quluubukum laabyaalkiini min bacdi daalika aayadoogun laha sheegay ka bacd quluubtin maaragtay xaqiiyadka injegtay ogolaada waytay fahiya quluubtin kalxijaarati dhagaxan oo kalow shiid oo kalow shiid oo leeraayo tataabasho itatoomaba toolayn ata leeraayo oo kalow quluubtin oohiya quluubtinga ashaddu doranaan badan qaswatan injegnaanta minha min alxijaara dhagaxaanta hijeer shiid baa roon wa may weeli fiiri waina min alxijaarati dhagaxaanta may ka mid ee lamaa shiida ka mid ee yatafajaru lanhaaru biyuha burgudaayano minhu isahjeewe biib badan sida webiyaalka oo kale buuruha ku burgudaayan waina minha min alxijaarati dhagaxaantii may ka mid ee lamaa shiida ka mid eh yashaqaqu dhadhambalamaayo fayakhruju min ulmaau biyo hijiha ka bahayan biyo oo jiljilka e macnaha hijiha ka bahayan waina minhaa dhagaxaantii may ka mid ee lamaa shiida ka mid ewa yahbidu ha hoobadaayo ha degaayo min culuwin ilaa suflin buurta ireentiyayaa likin ha fogeeliki fanqolow yaha ere dhulkaha dhiye mayna ha la foge min khashyatillaahi lew ilaahay obsadiisa buurtum hala dumaas ridwamallaahu ilaahay mahaana bikaafilin allihii moog camaa tacmaluuna wala isin suu biyaasaan allihii moogma awa afa tadmacuuna damacasana ayuha almu'minuun dadow mu'miniinta ahow an yu'minuu lakum yahuud inisin rumeeyaan bimacnaa ayan qaaduu lakum inisin hengaansiman muqtadiyansin eran saase damacaasee damacaasanawe yoogoo sifooyinkan la sheego doono iina leh dhowr sifiyaa lan sheego doono yahuudda oo sifo kasta lanje iimaankan ku suuro waana fiiri walhalqad kaana fariiqun qolo oo minhum yahuudda ka mid eh axbaaruhum culummidiyowahan iniyo haayeen yasmacuuna kalaam allah ilaahay hadaljihaani dhiigayaan oo fi towraati towreed dhatiya kasugo macnaa kalaamka ilaahay oo towreedka qoron iyo dhiigeen culimmadiitiyo ogaadayen kabaaran digaayen uma yuxarifuunahu kitaabka ilaahay iya beeniyaayen yugayiruunahu bedelaayena min bacdi maa caqaluuhu markiyo fahman ka bacd yasmacuuna macnaha dhankii yahuudda hiroysadee sheeganseede towreediya dhugsidee fahmee baradee madaase aayadda ilaahay walkale ka bedelaya markii isu fahmi waadiya safaylan fahm min bacdi maa caqaluuhu yale ey fahimuuhu kalaamka ilaahay markii kor i hoosiyo un fahma oo maaragtay walaahum kalaamullaahi oo munazale towreed oo munazale iniyay markiyo ogaadeen ka bacdiya maaragtay intii sakiinaha qaadan iyo gooyaan iyo haddana qalanjo qaadan walkale ka qoraayan fiiri marka lansaase waa karahey mugtadiyan kare lan kitaab ilaahay korsurmay bedeli dadkaasa sin rahayana aan ku doonteen way marna inta macdeen maana weliba wahum yaclamuuna yooko e haani ogsin annahum muftaruun iniyo kitaabka ilaahay ka been abuuradahayaan oo walkale ka bedeluhayaan yooko ogsin iyo kitaabka ilaahay saas weelayaan lansaasee marka sin dabaka hey wayd muqtadiyan san erey inku doontiin maana afatadnacuuna hunguriyaayasaana damacaasana ayuha almu'minuun tadow mu'miniinte annabiyu wa asxaabuhu dhow mahamadi asaabti salalahda lahay marna damacden alili ayuminuu lakum ayan aaduu lakum yahuud iniyo sin hingaansamaan oo san rahan un hunguriyaatankudoontin walhalgad kaana fariiqun qolo oo minhum yahuudu kamid ah culummadiyo iinahaayan yasmacuunahani dhiigayaanoo dhugsidaayan kalaamallaahi ilaahay hadaliyay towreed way kalaamallaahi oo fi towreeti aya dhugsidaayan hahiroy sidee culummadiy walka dhugsidee barade towreediya barade uma yuxarifuuna yugayiruuna huwa kitaabki ilaahaya bedelaya lki taxriif aayadiha walkale ilka bedele lan marka il adeeji aayad ilaahay bedeli iyo walkoo weelay ad walkoo akri sidee anka doontay uma yuxarifuunahu bedelaayan min bacdi maa caqaluuhu kitaabka ilaahay markiyo fahman ka bacda ina taxriifiyaayan wahum yaclamuuna yooko ahdad cilmi leh oo caalimiin ah aniba aragoo haya ila fartiinka gadiida wal ogsumaad maagi kas weereen dadkiyo oo wal siin ka ogolaadayaana hubi inin qabteen umaan aan gadoonteen wa waa qolo oo yahuudda kamid ahaayeen culummadii horta haan ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam markiisu maka ka tabay madiiniseedi yahuuddina madiini wal ka digaayeen sifadii nabag ilaahay yaa fiiriya nabi maxamed lan oo lan dhaxaade timafayle oo ma aragtay akaxal ahindha kuulan walsaas oo kale sifadii tis eh walaagi dhan fiiriyana bedelin markii yahuudii oo jaahiliinta ahayan culimmadii inseenaan usmaay nabagii aakhiru zamaan la sheegay kana siin lehaysinba culimmadii aleera walaagyaha biyaayin akaxal meeliya mayka koreena azraq we hindhoodii maaray maaray inii haadaan lan dawiil ah inii haado weera walaagii sifidii yoo bedelina dadkaha hordhikaan lankun sifidun leeya malaw usmaeew hasali yoo bedelin waa tilmaantay nabaga yoo bedelin marka culummadiyooba saas ee dadku way iimaanka rajeeyasaano qolo kale jirtay yahuudda kamid ah haddana munaafiqiin ee waa jiraan yoona fiiri munaafiqiintii waydaa laquu haddii lakuluma munaafiqiinta yahuudda aladiina aamanuu dadka mu'miniinta abuubakar say iyo cumar say waba la kulumaan qaaluu meerahan munaafiqiinta yahuudda aamanaa waliin unu rumayni may rumaynahe bianna muxammadun nabiyun muxamed inin nebi iyo ogolna wahuwa almubasharu bihi fii kitaabina kitaabkayna towreed ee nabagii sheegay ka bishaaray ini muxamed iyo saas aaminsigna leey waba abubakar say iyo cumar say asaabtay oo lakulama hadaad munaafiqiinta yahuud waidaa khalaa rajaca haddii nagado bacduhum yahuudii baclijo ilaa baclin baclo kale yahuudi shireediyoole meelha ka hiraan qaaluu ma eraayana hani madaxdahay odayaalka yahuuda may leeyiin liman naafaqa munaafiqiinta mayn eraayana atuxadithuuna warhoy mu'miniinta anka sheekayaasana nabagii la sheegay usuwan latina mu'miniinta saas in sheegasana bimaa fataxa allaahu calaykum cilmigii ilaahay siin furi carafakum ilaahay siin baray fi towraati towreed dhatee ilaahay siinka baray oo min nacti muxamadin sifadii muxamed oo ilaahay towreedsiinka sheegay iyo mu'miniinta in sheegasaana way ma inin sheegdan macna nabagii la sheegay kanu ma inta reenu macna wal canaanado hay liyuxaajuukum bihi mu'miniinta siiyo siinka gar helaan way cinda rabbikum rabbigiina oroodiisi maalinta qiyaama ee afalaa tacqiluuna maa isin makasaasanaa weeren annahum yuxaajuunakum qiyaamo ilaahay oroodiis hooba laseede ini siinka gar helaayaan way isinley mana erne nabagii kitaabkayna sheegay kan isin mana erne mayhan raho wayten inisin eraayan melisinka gar helaayan may ma ushiidinaawe makasaasanaawe ma inin sheegdanga leyn macnahani munaafiqnimada suubiya oo yahuudda kamida ya lacnaanade haddii goonoling laba war dadkun walba inin sheegdan nabagii oo kitaabadii hore sheegeen kan ee antareen haddii saas ertaan waana isin unrumayna may qiyaamo gudma ka dhiyaasanaawe leyn nabagii la sheegay bar lahaaytena mehan rahawayteen malsiinka qobsada marba in sheegdanga leyn waidaa lagu haddii la kuluma munaafiqiinta yahuud aladiina aamanuu dadkii alle inaba rumeeya muminiintii asaabtinabaga hoobu la kulmaan waalu meeraayana munaafiqiinta yahuud aamanaa unu rumaynay maxamed ini kitaab kitaabkan kii sheegay oo nabagii aakhiru zamaan u siiyeen ya rumaynay saase eraayan waidaa qalaa rajaa haddii nagado bacduhum yahuudi bacdijo ilaa bacdin bacdi kale haddii nagada qaalu ma eraayanahaani madaxdahay ma eraayana oyo munaafiqnimo unsuubina yahuudnimadii asalka baagaka ee ma eraayana liman naafaga ha munaafiqnimada suubiyahaya ma eraayana atuxadithuuna muminiintii ankasheekoyaasana bimaa fataxa allaahu calaykum wali ilaahay siin furay oo cilmo ah oo maxamed tilmaantiis ah iyo muminiinta in sheegasaana liyuxaajuukum siyo siinka gar helaan allaamu lisayruur allaamu lcaaqiba walere yacni inii arrintan nagadaas ugu dambaysta inii nimankan siinka xuji helaan nagadaas madaraysan idinma inay sheegdeen wa liyuxaajuukum bihi cinda rabbikum rabbigin oroodiisii siyo siinka gar helaan iyaanka sheegasaana wa yacni arrinta cirbta inisaas nagadaas madaraysan idina wa ee afalaa tacqiluuna may makasaasanaa annahum yuxaajuunakum idaa xadastumuuhum hoob isaga in sheegdan qiyaamo inisinka gar helaayaan tangeedaha timay madarensaniide maysan daari way inin sheegdan macna ay qiyaamo lasinka gar helne oo nabagii la sheegay hoob iyo mehan rahaway teega lasan eraa meela baxarka galaasan aley teed ilaahay meelay ayaluumuunahum yow degaalayan miya oo ma inin sheegdanga leyiinaa oo walaa yaclamuuna ma og miyaa ana allaha ilaahey yaclamu inii ogyaa maa yusiruuna walayoo qarsadaayaan oo siroysadaayaan iyo wamaa yuclinuuna walayoo hamuujisadaayaan lamadaba ilaahay inii ogyo oo dadkan muminiinta marka iska qaryaasan inay sheegden latin ilaahay may ka qarsan alher oo ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun ilaahay may ma ogaa walayo siroysadaana hoosku ku shugaan waliba bankaan dhigaan ma ilaahay may ka qarsoon wey kolley kolley qiyaamo qoorta lasan haayo maa yukfuuna walayo qarsadaayaan iyo wamaa yudiruuna walayo hamuujiyayaan wa min daalika arrintaasu noomama sifadiisii ah oo fa yarcawo can daalika qaryowkaasihi ka reebtoonadeen wey sidiiba may balleeray wamahmaa takun cinda mri'in min khaliiqatin wain khaalahaa takfaa cala annaasi tuclam iyo leh walkasta way dhabeece oo qof ka leeyiin sakasta usa anqariye oo ama amaarta edaken qarsoonta usi leeyin wel ogaadeele wamahmaa takun cinda mri'in min khaliiqa wain khaalaha haba angmaleeye takfaa cala annaasi dadka ininka qarsoomasa tuclami wel ogaadelewa aga maaragtay wala dubgira lili haminleelkuu hakee mooradada gale dharaanti sabee lan ogma leh heraabti hoo waa ka baryamalileey walow dubguriya lileey lanka sheegay adale sheegma haddana walaaya isku dhaafay lankii toobi maha haddana maydiley kiintahay walaay dhaafay haddana reed wal alla wali aad adta sa kasta markeedan qarida oo maaragtay dadkaadan ka qarida wal ogaada le wain khaalaha takfaa cala annaasi tuclami lewa ayaluumuunahum degaalayag miya oo walaa yaclamuuna ma og miya ana allaha ilaahay yaclamu inii ogyaa maa yusiruuna walayo qarsadaayaan iyo wamaa yuclinuuna walayo muujiyaan ilaahay inii ogyo maayo maku warqabaana wa wa minhum yahuudi weyba kamid haaday ummiyuuna haddana qolo kale way maylahnin sheegay culimmadiio sifadii lahayan walhanin sheegay munaafiqiintii walhanin sheegay maatadii oo fiiri cawaamtii oo na fiiri wa minhum yahuudi way kamid ahay ummiyuuna haanoo cawaam eh ummi maylerey lansidi aadiska dhali alere ummi mansuubun ilaa ummi aadis balangdis bay fired ummi si aadiska dhali way laa yaktub walaa yaqra walma akriya walna muqra ummiya lere marka yahuudda way leeyina dadoo ummi ee cawaam eh laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka towreed ee angoradaan cilmo inin lahayn ilaa amaaniya yidi diiriyaalo oo yo ictiqaadiyan maayo amaaniyada may kale nagadaase ilaa amaaniya mujarada tilaawa qur-aanka laftis oo la akri saaduuna maalimiintan badan marnay maalin jaahil oo kale leewa ilaa amaaniya tilaawadii qur-aanka akhriya waa ku shulululo way kuraka akhriya laakiin laa yaclamuuna alkitaaba tafsiirahu kitaabka tafsiir iyo makasawa sahda nimanka mooryaantan badan marnay intii baabuurku iyo sugayaan wal sugiyo lile uriidiyo balyaa ho baabuur ha galoona subug iyo wal ruujiye mayd suurgale aayadda inkudamboyta markii baaburka kula yooqaadaayeen inay burcadnimadii iyo jidgooyada ka hadalaas laakiin ma kasaayeen laa yaclamuuna alkitaaba allisho allo isku subyahay ilaa amaaniya mujarada tilaawa akrin bes ee mawal kale ma kasaayan ومنهم يهود ميك مدى أميون دد عوام اهو لا يعلمون الكتاب كتاب كوتوريد ايه فسرادس انكسان معنى جي مكسان مساكن و إلا أمانية لكن يعتقدون مي آمن سنين أمانية يدير يارا أول بنك بوينا أما أمانية مي كلا نغراس مواعيد oo abawteedayna nabayaagii hore oo naba yacquubsay hanin ballan qaadeen oo kale wal ah talaqowha min ru'asaa'ihim factamaduuha may ka mid ah yadidiilkaas ama ammaanidaasi iyo aaminsanaayeen waxyaaba iyo aaminsanaayeen yahuudda may ka mid ahayn lan tamasana annaar ilaa ayaama macduuda maalamo yar laylan yahuud inaar ka jareewa may kale ka mid ahay lan yadkhula aljanna ilaa man kaana yahuudan ow nasaara ilaa amaaniya wa yadidiil walbanka qoynayo dan yahuud unhayna janno magalaw iyo walaaqasa maaragtay cawaamta aaminsanaayo ama abaawsay banuu huriyan un naar ma aragaana iyo wa inu maahum mahaana yahuudda ilaa yadnuuna haani maleeya yan lay ahaadeen macnaha yahuuddan oo cawaamta eh nama mahamed diidowshi mala lay haayeen mayo cilmo milowda masaakiin alluwa wa inu maahum mahaana fii jahdi nubuwati nabiyi nabag nabnimadiisi inkirowshee ilaa yadanuuna dannan mala aanin maleeyayaan lankun maxamed naba ma eelelerisiyo saasay qobsadeen walaa cilma lahum maatuwayo cilmo male laakiin mala lay masdhantayo ka hayan bes marka dad cawaam ahoo saas ewa jiraan dee cawaamta haddii rogdana saa soo kale walaa maaratay lansho sheega lee haystaan ogday oo kale mahaayan wa inhum ilaa yadan ama et aw shaahilba sheegay ama eta leehuyo walaa faweylun shiddatu cadaab cadaabo eed an daran للذين هان يهودي أنسونا لأدنى قلوك لا يهودي كمدى فيري يكتمون الكتاب يكتبون قرايا الكتاب قرالي قرايا بأيديهم قعموش وكو قرايا والجرم أمر بأيديهم هو الكري وليولي أبو صوب سدين ومعنى ثم يقولون هو يرايا ما تدن ليين هذا قرالكم بوكم أروايتنا ها من عند الله يلين كتابك إلهي هديك يتوريض ما ينوالان ليشتروا به إنيو كقددانو samanan dhaliilan adduunyo yar inay ka gadadaan wa hadda haddii samanan dhaliilan a leeray kitaab qur-aanka haddii beesa badan adakeelaasa dhowrku boqol kun doolar adakeelaasa wal gadado koray qur-aanka ilaahay maya wa samanan dhaliilanta may likiwede adduunyo likiwede sidiyaba adduunyo hooba aakhare lan bandhiga mayle nagadaasi samanan dhaliilan binasi qowlihi tacaala qul mataacu dunyaa dhaliilan wa ritamanan qaliilan tumaybo kitaabka ilaahiya adduunyo ka gadadaaya saasa la tuwe madii gurugu mujay beese la kasiyoona adduunyo le maa kitaab ilaahi ad ka gadata ilaahi maa tamanan qaliilan le wala yatama le liyashtaru bihi kitaabka ilaahi iniyo ka gadadaano tamanan qaliilan adduunyo ini ka gadadan le dhemar adduunyo ini ka gadadan daraadati kitaabka ilaahi ma artay la lacagaysadaa lika beese la kuweel dhadaaya wal gadado hay fawaylun lahum may baan sugnaaday waade mimaa katabad aydiihim gacmoosho walay qoreenoo wal kitaab ahaaniya kitaab areen ogda horta qoraalkaasiiba jahaname ka galaan qoraalka naftiis baa layskahaay haddana waweynun lahum waadiya haddana yoo un sugnaaday mimaa yagsibuun hoolayoo meelo ka kasbadeen haddana yani nimanka culimmada yahuudda ka mid ah yaa may weelayanaha meeli sifada nabaga masalan adxalul aynayni yaan qornayti nabaga nabu maxamed lan hindho kuulungu usumaan un kuulunay nabag hindho kuulunay may ka bedeleene azraq ul ayneen nabag aakhiru zamaan ini sahaabo lan hindhooji hindho maaray maaray ee weedhan manaa mayn weelan marka culumadiioo may leeday sina tooba dhammaana may la siyaay beese wal ziyaare aawowahay ogda walaa lahan eruriya dharaan ziyaarka aawo walaa lahan kuusay may sareena marka culumadiioo cugdo eh haddii lanku maxamed ay isin rataan ama walaagisiinku guhaayan tay daraadatiyaaba bedelin sifidii nabawal kale ka bedelin marka qoraalkaasi iyo qoreenoo sifidii nabawal kale iyo ku qoreen beesadaasi iyo meelo ka aruursidaayaan jahaname ka galaayaan alile liyashtaruu bihi iniyo gadadan qoraalkaasi tamanan qaliilan adduunyo yar yaan bedelin sifada nabaga faweylun lahum waada naaradayo un sugnaaday mimaa katabada aydiihim gacmoosha wali qorti daraadiya wa waylun lahum waadinaaradayo nsugnaade mima yaksibuun maalka iyo meelaha ka kasbadeen daraadiis wa inta mayninkeeda casharka tafsiirka qur-aanka kariimka wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu